kale iyo barnaamijkeenni xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha maxamed colaad xasan ayaana galabta ila daadinaya maxamed warqadaha intaanan bilaabin maxaad dhegeystayaasheena u haysaa galabta ibraahimow barnaamijka markaad igu marti qaadday inaan kaala qayb qaato galabta waxaan go'aan ku gaaray mar haddaan barnaamijkan aan hambalyada iyo heesaha la yidhaahdo hadba wixii aa rabtaad badsan kartaa marka anigu waxaan jeclaystay in maanta barnaamijka maadaama aan kula joogo aan muusiga iyo heesaha iyo aad maaragtay aan ugu raaxaysano oon dhegeystayaasha u badino marka heestee ugu horreysa soo qabalayd
dabcan dadku kala dooq duwan anigu waxaan jecelahay heesaha maaragtay qaraamiga soomaaliyeed fanaaniintii hore ay qaadi jireen baan aad uga helaa maxaa ka mid a haddaan midhaheeda kaaga taataabto kolley dabcan fanaanka qaadaya iyo adaa ogaan doona iyo fanaanada la qaadaysa jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta ahaa soo dhowaatay halistii markaad iga dhaqaaqde salaam haye bal inaan ku dhiirado dhexdaan xiranayaa malal baan dhitaysane dhoof nooli kulanti leh hadhantaalin caashaqa dhaqso aan u soo noqon igu soo noqo fanaanada kale waxay ku jawaabaysaa amba dhiigu kama fulo dhambalwadaha beerkoo sidaan dhaxal u yeeshoo ee dhex degay ma guuree waxaan dhuuni ka cunaa dhandhanaansi keliye way dhaamisaa weel ilmada iga dhacaysee dhabankayga qoyse dhowr nabad ku sii joog hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo marka intaas baqasho eryadaa dabcan waa taqaanaa fanaanka iyo fanaanada qaadaya waa codadkii maxamed axmed kuluc iyo fanaanadda xaliimo khaliif cumar magool ku soo dhowaada
jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalan rogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhdhdhdhdhoof nooli kulante hadhantaalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhobnooli kulante hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdegay ma guure waxaan dhuuni ka cunaa dandha nansi keliye caashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon Dhowr, dhowr, dhowr, dhowr. dhowr nabaad ku siijo hadhan taalin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo dhaqaaq toobiyaha qaad dhulku taako taako dhararti dalaalimo malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye malaa'iga ku dhowro wax ku dhiba ilaahay kuma soo dhoweeye gaadiidkana midaan dhicin gaadiidkana midaan dhicin dheehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga dheehliyayni siira dhaqsa meel walbow taga Dhoof, dhoof. dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof noole kulante hadhan taalin cashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
jacayl aan dhammaanayn jacaylaani dhaafayn dhuuxiyo wadnaha galay jacayl aan dhammaanayn jacaylaani dhaafayn dhuuxiyo wadnaha galay jacaylka dalkaygiyo halkan igu dhibaya dabeed u dhoofinaya jacaylka dalkaygiyo halkan igu dhibaya dabeed u dhoofinaya waan soo dhiibi doonaha waan soo dhiibi doonaha dhambaal iyo waraaqan dhii ku soo qorayeen dhambaal iyo waraaqan dhii ku soo qorayeen dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog hadhan taalin cashaqa daqsa waanu soo noqon soo noqon taalin cashaqa ah dhaqso wa'aanu soo noqon soo noqon
allah u naxariistay cod ka baxsan ee fanaaniinta maxamed axmed kulux iyo xaliime khaliif magool inta aan ku dhaafno ibraahim mar haddaad siisay dooqii bilowga barnaamijka oo aan hees ku bilaabay Eh, bal warqadda ugu horreysa noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya maxamed waxa uu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano daacad wuxuu yidhi waxaan jeclahay in aan hambalyo hawada u mariyo nuur ibraahim fiiqow iyo marwadiisa oo gabar ay ugu dhalatay jalalaqsi gobolka hiiraan gabadhaasi waxaa loo bixiy yidhi asmo waxaana leeyahay allah ka dhigo tii soo barbaarta oo anfacda dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda aamin annaguna aamin baan leenahay ibraahim waxaa gacanteeda ku soo dhaca warqad kale oo dhegaystayaashu ay noo soo qoreen waxay leeyihiin een, waxaanu halkan hambalyo dhalasho uga diraynaa daahir maxamed yarow iyo caashe maxamuud gargaar oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa Een, wiilkaasi oo loo bixiyey maahir daahir maxamed waxaan leenahay bay leeyihiin maahir daahir hambalyada diiran naga guddoon dabcan hambalyadii bay soo hormariyeen laakiin magacyada dirayaay waa axmed maxamuud gargaar aabe cali gargaar hooyo awliya maxamed abaayo maryan cali iyo abaayo qaali iyo weliba faadumo maxamuud gargaar iyo moogaay xareed mire iyo kamas faarax mustafa onesti iyo dayib caydiid iyo cabdulaahi xasan xamaas waxay leeyihiin dadkaasi hambalyada soo diray wiilkaasi yar ee ku dhashay gaarisa noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca innaguna waxaan leenahay aamiin aamin heesihii darandooriga ayaanu weli dhex dabaalinaynaa heesta aan dhegeystayaashan u soo qabanaynana waa ma ii baaqday waxaa wadjir ugu luqeeya maxamed aadan dacar iyo hibo maxamed
ogtahay diya oo baahiga kalgacalka daryahayga goyso anna qorashadaadii sidaan araggaa duurnimo balawma dhaafini waxaad tahay gogayni beerkiyoodana nacabuga baqaaye waxaad tahay gogayni beerkiyoodana nacabuga baqaaye
ma og tahay badiya wadi adigoon dabaal baran loomaba barana baahida kalgacalkuna taasay la baabto dadka laguma beere may baaqday sidan badiyo xaree oo loo helay barwaaqo may baaqday sidan badiyo xaree oo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga bayra ama kaaga baaba solayma saaban maxaan kaaga bayra ama kaaga baaba solayma saaban inaan yahay nin bayr lihi inta lama bareero badan waa dantiise janaanada heligay tabaaba waxaad tahay joogayda eerkiga wadnaha nacabuga baftay waxaad tahay joogayda eerkiga wadnaha nacabuga baftay maxaan kaaga bayra ama kaaga baa wala maxaan kaaga bayra ama kaaga baa wala
waayahay codkaasi baxsan ee hibanuura iyo maxamed aadan dacar intaasi aan kaga gudubno ibrahim haatanna waxaan gacanta ku hayaa dhammaal kale oo tahniyad dhalasho ah oo ay soo direen dhegeystayaasha kale ah maxamed saalax xaaji iyo bashiir cali daahir iyo weliba maxamed hilowle xayle xaliime cabdi xasan naali cabdi xasan nuur cabdi xasan deeqe cabdi xasan xaawo maxamed xasan iyo kuulo cabdi cabdicasiis iyo xaawo carab xuseen iyo umu ayman maxamed sacuudi iyo nimco maxamed sacuudi iyo xasan maxamed sacuudi iyo dadkaas oo dhan waxay leeyihin ibrahim dhalasho ayaan u diraynaa maxamed sacuudi iyo sahro cabdi xasan oo gabar ugu dhalatay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar gabadhaas oo loo bixiyey xaliimo sacadiyo maxamed sacuudi waxay leeyihiin waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay ka dhigo mid soo barbaarta dalkeeda diinteeda iyo dadkeedana anfacda geed la harsadoo weyn gogol ubixi hoostaal oon ku gamcoon fanaanka mursal muuse waana heestii gug kasta gugiisaan gadaal ku jeclaada
geed la harsado weyn gogol ubaxi hoostaal geed la harsado weyn gogol ubaxi hoostaal oo ku gamcao goob lagu nastaa gacal deqayaa tahay geed la harsado weyn gogol ubaxi hoostaal geed la harsado weyn gogol ubaxi hoostaal oon ku gamcao guri lagu nastaa gacalo deqayaa tahay geeyantaan jeclahay gebi noloshaydii baa tahay geeyantaan jeclahay gebi noloshaydii baa tahay galgacal aan dhammaaniyo gudlanoo irmaan baan galgacal aan dhammaaniyo gudlanoo irmaan baan cashaqa la gaaxdaa gug kastaba gugiisaan gadalku jeclaadaa galgacal aan dhammaaniyo gudlanoo irmaan baan galgacal aan dhammaaniyo gudlanoo irmaan baan cashaqa la gaaxdaa gug kastaba gugiisaan gadalku jeclaadaa
guunyo iyo xoolaaba nimugu la siiyo guunyo iyo xoolaaba nimugu la siiyo haysta gelna badan yarashada sidaan qabo gacalo deeqayaa tahay gunyo iyo xoolaaba nimugu la siiyo gunyo iyo xoolaaba nimugu la siiyo haysta gelna badan garashada sidaan qabo gacalo deeqay aad tahay ninkii gaari helayba guul iyo farax balladay ninkii gaari helayba guul iyo farax balladay kalgacal aan dhammaaniyo gudlano irmaan baan kalgacal aan dhammaaniyo gudlano irmaan baan cashaqa la gaaxdaa waayahay codkaasi baxsan fanaanka mursal muuse intaa aan kaga gudubno haatan ibraahim bal warqadda xigta xaggaaga dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cabdiyo cali rooble iyo carruurteeda iyo abti xuseen cali rooble iyo waxay yidhaahdeen carruurtiisii abti xasan cali rooble iyo carruurtiisii habaryar xaleemo cali rooble iyo carruurteeda iyo habaryar muumino cali rooble iyo carruurteeda iyo habaryar xasno cali rooble iyo carruurteeda iyo abti maxamed cabdulle isaaq iyo carruurtiisa maxamed maxamed cabdulle iyo carruurtiisa iyo axmed maxamed cabdulle iyo carruurtiisa iyo muuse maxamed cabdulle iyo carruurtiisa waxaana ay jecel yihiin in ay halkan hambalyo ay ka gaarsiiyaan caaisha cumar maxamuud iyo cabdiraxmaan sheekh xasan calasow oo ku aqalgala bay yidhaahdeen dalka uganda magaalada kampala waxaana ay leeyihiin noqdo kuwa isku waar ah ee bana u ubad qayrqaba kala sii aamin ayaan leenahay waa mahadsantahay ibraahim intaanan gudagelin warqadda xigta ee gacantayda ku jirta ee tahniyadda ah aan dhegaystayaasha mar kale u soo daro kaalimihii sugaanta ee aan galabta ugu talagalnay waa codkii baxsanaa fanaanka dayax dalnuurshe heestuna waa caasha qani helay
cashaqaani helaye cilmi iyo sidii hodaani cadaabay anige cashaqaani helaye cilmi iyo sidii hodaani cadaabay anige nafta wada ciriirisay cilbaan ku noole cusbigaani helayo xageenka aga caawada un caawa gaara xageenka aga caawada un caawa gaara nafta wada ciriirisay cilbaan ku noole cashaqaani helayo xageenka aga cawda oon caawa gaara xageenka aga cawda oon caawa gaara indhihi baa cawiraanoo beerka cabanaye alla indhihi baa cawiraanoo beerka cabanaye inta aadi ciribtiirin iyo hoysiida inta aadi ciribtiirin iyo hoysiida indhihiba cawirano beerka cabanaye alla indhihiba cawirano beerka cabanaye inta aadi ciribtiirin cusqiyo hoysiida inta maadi ciribtiirin bixiyo bisiida aniga oo adoomba culisaad weynba dushayga coode aniga oo adoomba culisaad weynba dushayga coode aniga oo cisiyo shaara caaqil weynahaaba ciidda iigu jiide xageenkaaga cawda un caawo gaara xageenkaaga cawda un caawo gaara
waa hagaag dal nuurshe intaasaanu ku dhaafno codkiisa baxsan haatanna dhammaalka xiga wuxuu ka- naga soo gaaray cabdisalaan cabdinuur caliyare cabdinuur cabdirashiid cabdinuur ibraahim cabdinuur axmed cabdinuur mursal cabdinuur maxamed khayr sheekh axmed iyo cabdi naasir sheekh axmed iyo cabdisalaan sheekh axmed maxamuud sheekh axmed iyo aamine sheekh axmed iyo ruqye sheekh axmed iyo cibaade sheekh axmed iyo muslime sheekh axmed iyo cabdirashiid sheekh axmed iyo nuuraddiin sheekh axmed iyo ruqye sheekh axmed iyo weliba salaado maxamed nuur iyo nuurto maxamed nuur iyo weliba cadow mursal iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere dhammaan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan dadkaasi waa bishaar sheekh axmed iyo aadey mukhtaar oo uu wiil ugu dhashay deegaanka korombood ee gobolka baay waxay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca innaguna waxaan raacinaynaa aamiin ilaahay ha aqbalo heestaan dhegeystayaashan usoo qabanayna kale waa midaamo dhegamo leh waxaa ku luqaynayaa axmed muuge liibaan iyada ayaan ugu dambaysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha inta aan mar kale kulmi doono waa maxamed colaad xasan iyo ibraahim xasan daanduroy oo idin leh nabadgelyo
haddii meel barwaaqa oo ay midha ka muuqdaan haddii meel barwaaqa oo ay midha ka muuqdaan manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray mahadeemitiisa miirli ku kase mahade mirtisa mirli kukese ida medega male hadu malage dhawaaqe magansade yadkeygi ida medega male hadu malage dhawaaqe magansade yadkeygi haddii mayayga roobayo mahigaan dilaaco haddii mayayga roobayo mahigaan dilaaco maragayo jicuna ay malaabgaayaan maragayo jicuna ay malaabgaayaan markaadii masaariyo mangadiku hanaade markaadi masaariyo mangadiku haraade ida medhega male hadu malage dhawaade ida medhega male hadu malage dhawaade magansada weligee maqnaatooy mudato anamuusanaabe maqnaatooy mudato anamuusanaabe wamuriyo wabay marabob sideedi wamuriyo wabay marabob sideedi nafta murugadeeda lameeray tanaya nafta murugadeeda lameeraysanaya ida midhega male hadu malage dhawaaqe magansada ida midhega male hadu malage dhawaaqe magansada
codkaasi baxsan axmed moge liibaan intaa aanu ku dhaafno